bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu minfala dhegeystayaal ka dhawaada barnaamijka tarta aqoonaadka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo oo wakhtiyadan oo kale hamiin walbaan ku barateen intii una siin gudaadihina istuudiyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka tarta aqooneedka yimid baa barnaamij taabagelintiisu ka hadla tahayn garab walaal iyo shabakada warbaahinta warsan inaga su-aalo weliba noo saaciidaha ee baydhabo international university b i u saas oo kale dhiniga su-aalo dhextaalkii walibaa noo galansiahay maxadka i b c oo ah maxadka caalamiga olbarashadii sareyta ou ka tartanka weliba dhammaran doonay xaafado towfiiq b iyo wadajir e marlamaadsiin kanugay tartanka lamada xaafadood oo ku waa wadajir b iyo towfiiq e waana hamiinkii lamaad oo wareegii lamaad una daadihiyaana barnaamijka tarta aqoonaadka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo yimibaa oo kala qayb gala doona daadihiintiisa cabdulaahi aadan nuur jeceelow anuu xusna sanadarir sii doona maxamed b k iyo saas oo kale barnaamijka farsameeye ha ka dhawaada markale iyo barnaamijka tarta aqoonaadka raadiyaha
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal baratangaa jire buuga tartanka darkaa ku gal baratangaa jire kokow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee
markale hamiin fayla dhegaystayaal hamiinimo kamiisbahay turjumanaha galahayta taariikhdan iyo ka beeganta siyeedka bilo lixaad sanadka labada kun iyo iyo toddobada soo horeysiinka sheegay lamada xaafadood ee tartanka uu kuwa towfiiq b iyo wadajir ee halo towfiiq b
halo radio warkan halo wadajir ee halo radio warkan halo jaakole halo cali halo xusni halo weerow halo jecelo
halo
waayahay asxaabta dhammaansho xaadir waaye garab walaal maxamed yuusow iyo saaxiibshihiisaas oo kale stuudiya nil rogan jaakole iyo marka hore ka bilaabay abwaan jaakole cali haye bal microfonka qabso
jaakole caawa towfiiq iyo wadajir waan ku tartamaynaa haye qaabkee ugu nasiib warqada noo qabanaysaa ninkii warqada soo qabtay iyo magaca ugu horay tartamaya warqadaha waa kuwaas qaata
adiga le qaad ka horeyso qaado adiga le laakiin intiisan shalsi dhima lahe qaado haye taagta qaad haa ma qaadinno jaakol fur warqada microfonkana afkiinka dhawaaya madi hadalaasan microfonka u sheeg
ani waxaan haystaa warqadda iyees ah
xaafadana xaafadda wadajir
wadajir jaakol hey xaafadigaas see waay towfiiq b ka towfiiq laaya ma intee ka dhanbaxe horna ka mudajir dhaaday
weeraway adeen xaafada
xaafadda guddiga xaafadda guddiga tartankooda iyo nahay aan oo abusadka kuranta iyo
waayahay lamada xaafadood khadka diyaarka iyiinsa cali qobsadey wadajir ee iyo warqadayaas haka toosti su-aalaan ka horeytana ka bilaaba doona insha allah marka hore lamada xaafadooda siyaana dareensho oo hal daqiiqa ka koobaan iyo telefoon nambar ilaa kula xidhiidha hooba jiraan halo towfiiq b
halo radio warkan jaakuray cali aamuse towfiiq b ha dhawaada dareenkiin hal daqiiqa iyo telefoon nambarada laasin kula xidhiidho
bismillaah uma alxamdulilaah maybaydiyo dadka maxan dhagaane dhammaan taageeryaalka towfiiq b iyo weliba xaaniida tartamaayo meeshaaa maxan dhagaane idaacada radio warsan oo markasta ninteyn oo nintinidee tartanka hirgeliida mayban dadku diididoona taageeryaarkan nambaradan oo kala xiriiri doona insha allah nambaradaas mayban noo doona siyeed todoba shan konton siyeed iyo siyeed haddii aan marlamaadkana mayban noo doona siyeed todoba shan kontoyli siyeed iyo siyeed lambarka lamadoan ilaahay dooreen waa todobo kontay todobo kontay li afartay sagaal hadii namarnamaadka nagmay waa todobo kontay todobo kontay todobo todobo kontay todobo kontay li afartay sagaal lambarka lamado sontay ka eed lama afar eber todobo sagaali siyo todobaatay lama lama afar eber todobo sagaali siyo todobaatay lama mayba mayba kiran ma nagaane in badan marin lamaba taageeryaal soofiyeed ida wilga idaacadda
waayahay eeda mahadsantiin halo wada jire
halo radio watson hadhowaada dareenkii iyo teleefon nambarada laasin kula xiriiro
eediyada ama hadsantiin dhammaan shaqaalaha iyo daabihiyaasha radio warsan kunoo tartamayaashii wadajir ee maybalenaa marlamaad imasedahad eediyadaan ka mahadsantiin sida qiimaha leh sharafsile isin iyo guddiga garab walaal isaqan qaban qaawadeen tartanka eediyeedaanaan ka faraxsanna eediyeedaanahan dhawaayanna shan xigta haddii aanan sheega lambarada oo unlaxno la xiriiri karo mayba sow ee ewerli hal shan labaati afar konton iyo siyeed toddobaatan iyo sagaal haddii marlamaadana kanaga maybua ewerli hal shan konton iyo lama afartan iyo shan siyeetan iyo toddoba sagaal lambarka kala ewerli hal shan shan afar afar sagaal iyo seddex lambarka saddexaad mayba nagadeeye ewerli hal todoba sagaalon iyo seddex sagaalon iyo afar ewer ewer haddii anakanaga ewerli hal todoba sagaalon iyo seddex sagaalon iyo afar ewer ewer eediyeedaan mahadsantiin
waayahay eedan mahadsanyiin xaafado tawfiiq b iyo wadajir ee waliba siin ku cusday raadiyaasha sanqarti oo aanu deernay saas oo kale buuqa lamada xaafadood iyo hadallada yaraayeen maadaama hal telefoon call conference kaeting ama hal telefoon kuwada xiriirtaasaan buuqana hooba badada dhinigaana hadallada ku kuwow iyo jawaabo intii adkaada doonan isdhegaysiga marka hore inay uunsaasana shuruucda iyo nidaamka barnaamijka degsan ku bacda wadajir ee diyaar garooda insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين dadka tartamaw may ogeysiyaanay shuruudunha soota in iyo ilaaliya tan koowaad maybwaa in iyo ilaaliyaan akhlaaqda iyo aadaabtii anshaxa qof alla qofkii ka kaxa akhlaaq xumo ama anshax xumo guddiga may ku qaado doonee tillaabo eedan adag tan lamaad dadka tartamaw may lukufaday wakhtiga inse dhabcayoon ilaaliyaan wakhtigaas oo linxadadii in yee bilaawdaasta tartanka guddiga may weydii doonee dadka tartamaw tumi afar su'aalood iyo weydii doona dhini kasta may la warsado doonee toddoba su'aalood tan afaraad guddiga su'aalla may kana naga dooneen lama tooka tan shanaad dadka tartamaw fursada la siiy oo su'aaliyaha ku jawaabayaan mayb waa lama dagiga lamadaas dagiga may ku bilaawdaayana su'aalla markii iyo jeediyaan guddiga iyo ku bilaawdaas qodobka lixaad dadka tartamaw may guddiga ku codsaday markii iyo jawaabto biyaayaan in qofku isu jawaabow codshahaada qof waadix ee la fahmaw jawaabtana lama tooka kana naga inka yaraan haddii liinbaahda guddiga iyo ku talabo doona ayaa ku codsada doona in jawaabto isu kanaga qodobka toddobaad su'aalo markii laku jawaabow may la faday in hal qof ku jawaabo su'aali halli su'aal qofkaasay mayku qaado kor u soo jawaabtay weeda teleefonka sameyle khalal haningalna daraadiye qodobka sideedaad ayaa u jawaabtay socota haddii la gooyo ama la jara teleefonka su-aalaysa degdeg ee maylinka wareejiyey qoladii kale siyo unku faa'iidaysadaa qodobka sagaalaad tartamayaasha maylu ku codsaday tartanka intii socdo iibkumid eh haddii yoo dareemaan in laku rooyi in yoo khadka ka jaraan oo khadkayo unkubana inti isu socdo tartanka wa ilaa hoosaas iyo khadka ku bahaa guulimay la gadoomeeyey dadkii hawada baaqa kahaaya guuli la siiya qodobka tobanaad tartamayaasha oo tartanka lahaayeen lamada lamada qiibood haddii qiib kumid eh hamiinkii iyo tartanka lahaayeen la waayo hawada laku waayo qiib alla qiibtii hawada ka jarta oo guddiga si toos ay khadkan kala jaraan yo guuli la siiya four five yayoo ka qaadayaan qodobka tum-iyo koowaad su-aalla yoo hajeediyaayaan guddiga haddii yoo fahama waayaan dadka la warsadi may codsado koraana dadka tartamaaw soddon sakan gudaashow hayninka nagoo yeera koraan laakiin haddii soddon sakan ku siyaada codsiga iyo hajeediyan may ku oggolaadaw
waa hagaag wali ka ahle intii lamada xaafadood shuruuxda iyo nidaamka barnaamijkan degsin inay la dhegeysadeen su-aalogiyo gudagalana lamada xaafadood oo ka tartankan dhexay hoobison waxay suusina waa tawfiiq b iyo wadajir e warqadiyaas waliba ha ka toostay wadajir ee taasi oo macanishi ay intii wadajir uu kale ka daahfuro doona su-aalan koreyta ee tartanka uu ka halo wadajir dhaga fura su-aali koowaad ee tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo weli baandhiyaasa sidatan sheeg lamada xaafadood fadlan raadiyaasha noo gaabiya manoo dheeraya ama ku dheeraya taleefanada isin barnaamijka kula dareertan waa noo codsi haddii lamada xaafadood maadaama uun aan dareemaana ti kumid ee xaafadda intii sanqartahaas dhimishuku kuyahay wala jara doonay lamada dhibcoodba dhibcooyin isku mid ah waa digniin iyo dardaaran halo wada jir sheeg suurad magaasha oo ka dhammaadaasa suurad kale marla mahadsiin ka nogoy wada jir ee waa diini sheeg suurad magaasha oo suurad kale ka dhammaadaas marla mahad sheeg suurad magaasha oo suurad dhammaadaas jawaabtasan ku rajeyaan insha allah
bartangaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire kow bilaawa hataa liis bilaaway barkaa ay ku balee malfadaayo walbarki ujeedadaalako been malfadaayo walbarki ujeedadaalako halo wada jire
halo radio warsan jawaabta
bilaah unoo ee tartamayaasha xaafadda wadajir ee su-aala jawaabtiye hoob iska daynumaybua سورة القدر قل انكساو إنا أنزل
مرلما أتكنك جوابته
سورة القدر قل انكساو إنا أنزلناه صحي قلد قدقة
waayahay uu ka walibaa bilaabday ama hamiinkijii lamaad nagday ee wareegii lamaad ee tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan uu kun waliba tartamahayaana xaafado shal ee wadajir e iyo tawfiiq b su-aaleen koreyti oo koliba laga bilaabay tartamyaalka xaafadda wadajir ee su-aalla may baa yahay tee su-aal diini ee jawaabtii oo ku biyan tartamyaalka xaafadda wadajir ee toosax eewu walinayo saas ka helena lama dhibacood wadajir ee lama dhibacood
bravo bravo bravo bravo bravo bravo wadajir ee oo ku maybwa oo kikaanu may basiin lahaa lama dhibcood wiin ee arakabta laa ka qaade may siin shan jeeyey lama meelood dhibcdo koowaad may ku qaadadaasana taliye tan lamaana duuy
dawladda hoose inteew inteew
taliyo oo xaafadda wadajir bartamaha suuq mubashar fadhiya iyo duuy oo isbaar fadhiya lamadii dhibcood lamadi lamadii miisa siinsansaa miilu sal qaadaa hello tawfiiq b hello tawfiiq
haa raadiyo warsan dhaga fura su-aali lamaad ee tartanka uu ka waa nagadaasi su-aali lamaad oo diini eh weliba andhiyaasa sidatan sheeg nebi zakariya shaqadiis wali ahayti mar lamaad sheeg nebi zakariya shaqadiis wali ahayti mar saddexaad sheeg nebi zakariya shaqadiis wali ahayti jawaabtasin ku rajeen insha allah
bartangaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire mal fadaayo ko wal barki bajeelidaalako mal fadaayo ko wal barki bajeelidaalako
halo tawfiiq
haa saadew warsan
jawaabta
jawaabtadinu sidenya waliba waa nabiyullaahi zakari calayhi salaam shadiis waliba haytay aryaamo
marlamaad ka nag
jawaabtadinu sidenya manaha ku shuurayni waliba nagtay aryaamo sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo diini ah waliba la weydiiyey tartamayaalka xaafadda tawfiiq b su-aalaas oo yan dhiyaasii sheeg nebi zakariya calayhi salaatu wasalaam shaqadiis waliya hayti jawaabtii ku biyan tartamayaalka tawfiiq b to sax ew walina markaas yoosaas ka heleen lama dhibco
اوكي توفيق وعليم بلاوتي لما تبعد وبلاوي اوكي اقول لك شويه وتن هتبعد بيبا سيدك هي قدومي حافظة بس مالن هتبعد بيبا سيدك هي اسجوز عناية بنانك اصولك خيار ترتم ونسم اوكي nin bilaawda tartankaa bilaawday mase may bilaawday bane ترتم بلاوتي weedhayba bilaawda lama dhib walba wada jir helay mas aad hadda laakiin bilaaway هذه بلاوتي wahajaru wahajaru
bartangaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire aylu koo badinay hoy aylu koo badinay hoy
hello wadajir ee
halo radio warsan
su-aali koowaad oo chemistry ah waana nagadaasi su-aali saddexaad ee tartanka uu ka yahay sinka dareerta waliban dhiyaasa sidatan megamool oo carbon dioxide ee yahbahe haddii hal mool oo biotiin ee ilka guba oksijiinka filan mar lamaa tooba sinkanaga wada jir eh waa chemistry megamool oo carbon dioxide ah yahbahe haddii hal mool oo biotiin ee ilka guba oksijiinka filan mar saddexaad su-aalo kemistriga waliban dhiyaasa sida tan meegamool oo carbon dioxide ee yahbahe haddii hal mool oo biotiin ee laka guba oksijiinka filan jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartangaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jire mal fadaayo والبركي بجيل ذلكم
hallo wada jira
halo radio warsan jawaabta jawaab halo radio warsan jawaabta
bismillah waa la jaabtiyey hoob iska daynamayb waa afar tun afar garam
mar lamaad kanag jawaabta wada jir jawaabta kanag
forty four garam afar tun sax afar bob sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii saddexaad ee tartan aqooneedka uu ka su-aalka misteri ah yuu walina la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir ee su-aalaas jawaabtay oo ku biyeen xaafadda wadajir ee toosax aan hayno hallo towfiiqi hallo towfiiq
اه شادي ورسام jawaabta
لما مول mar lamaad لما kanag مول دار اوفسايد
jawaabta kanag لما مول كربون اوكسايد sax iyo qalad guddiga
su-aalihii oo isku lahaayeen tartamyaalka wadajir ee ma ku jawaabnaa weliba faa'iide ahaan wakhtigan horsurinta towfiiq b jawaabtay oo ku biyeen xaafadda towfiiq b toosax aan hayno
waayahay mar haddii lamada xaafadood kas waayan abwaaninta siyaana bal intay abwaaninta siina ku hor weliba aan sheegay lamada xaafadood buuqsho hana deerahay eedan inka badanyi mar kale codsiyanoo eta intii buuqa iyo se waxaan ka noo yarayaan saas oo kale xaafadu inun weerna waa in horeynoo la hadalaa hooba horno in la hadal waayan ku wareejiyaan xaafadu una lama jeer an weerna intaasina degniyanoo eta weerahay
والله بالله ذبها في دل وير او ها هو كل بعد كساسه والله هردي لا فوزني الدرفنا يعني قربنا
waayahay jawaabtaasay guddiga ku sugaan insha allah
بسم الله سؤالي يسكل هايين ترتميالك توفيق وذجر ايه كجواب وايين توفيق بينس اس اوكاليون كفايدي سدو وايين سؤال لاسون دياسي ميغا مول او كاربون دايكس- داي اوكسايد ايه يا مركاسا حكو بحاسا هدي هال مول او بيوتين ايه لكو جوبا اكسجين كفيلان jawaabta rasmiga ama bayaanagadaase afar mool mar lamaad iyo kanaga jawaabtamayb waa afar mool hallo towfiiq b اه شادي ورسام
towfiiq b hooba buuqa dhinignayinoo aamusa wadajir ee haloo wadajir haloo wadajir
halo radio warsan
wadajir ee buuqunoo sirin iyo baliis towfiiq b buuqunoo sirin iyo hatuu kubacdan isla hadala doonaa buuqunoo dhaafa
أنا حافظ من وتحسن أنت أن قدرنا ليش كده وتجر روان إم روان الله
hallo towfiiq
اه شادي ورسام
su-aal fisigis ee ndr garoba waliban dhiyaase waa su-aali lamaad oo kemistry ee waliban dhiyaase sida tan megamool oo oxygen ee iyo lambaahanyi silunguba hal mool oo bioting ee mar lamaad hoob isinkanaga towfiiq b su-aale waa su-aali lamaad oo kemistry ah megamool oo oxygen ee iyo lambaahanyi silunguba hal mool oo bioting ee mar saddexaad meegamool oo oxygen iyo lambaahanyi silunguba hal mool oo bioting eh. jawaabta sin ku rajayaan insha allah
barati bajeelidaalko فيما الفضايو فوق والبركي بجيت لقالك
لو توفيق بي
الرادي وصل جوابته
تومر تومر
كانت جوابته
تومر لما مول لما مول صحيح قالت قدية
الله شعري وصل
waayahay su-aalii afraad oo chemistry ah islamarkaasna la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiq b su-aalahaas jawaabtuhu ku biyeen xaafadda towfiiq b toosax aan hayno
haloo wada jir
halo radio warsan jawaabta
su-aalaha jawaabtihii hoob iska daynamayd waa saddex mool mar lamaad kanad mar lamaad kanag wada jir
su-aalaha jawaabtihii hoob iska daynamayd waa sadde oxygen saxiix qalad guddiga waayahay su-aalihii oo iskula hayeen tartamyaalka towfiiq biyi ku jawaabo waayeen faa'iida ahaan weliba aan hor surunta waktigan xaafadda wadajir ee iyoona saas oo kale ma ku faa'iidaysan ما بلا بنا هو السؤال لو رساي توفيق لما مول انا هذانا لما مول ما انا كمستر دان لما مول كوك دغنتا اوك مير كلام لا لما لما كدو ولولي حبها adwan may ku warsaday moolka kii una dabaala jirnay masoo ما انا مثل لما دي مول او غربيره اي غربوين ان الان غربيد لما وهم لما ميل مول كو لما دي مول اوك ما هن نغدا لا moolatay una dabaala jirnay moolka hana hada kor غربيد تيار توين هاي توغدا لا ان ميل مول كلها
waayahay guddiga ayaan bandhikaana su-aalaas jawaabtii
waayahay su-aala weliba iskula hayeen xaafadda towfiiq b ku jawaabo waayeen faa'iida ahaan weliba aan hor surintay wadajir e iyoona saas oo kale ku faa'iidaysid waayeen su-aalaas meba ayaan dhiyaasay megamool oo oksijiin ee iyo lambaahanyi si markaas danguba hal mool oo biyotiin ah jawaabta rasmiga ee meba ayaan nagadaase limool mar lamaad yaa kanaga jawaabta rasmiga ee may bayaanagadaase limool
haloo wada jir e
halo radio warsan su-aali koowaad oo fiisigas aan diyaar garooba weli bandhiyaase sida tan ad ka cusheeyi konton garaam kulqaadshay cayimagnayi zero point eight jool birgaram digrii celsius heer kulshayna iyo lan boqol iyo labaatan digrii celsius yala dhex dhiki laba boqol garaam oo biyo eh heer kulshayna iyo labaatan digrii celsius raadi heer kulka cusub oo weeldhada doono mar lamaadsiinka nogay su-aalo waa fiisigis ad ku cubshay iyo konton garaam kulqaadshay cayamagno iyo zero point eight jool bilgaraam digrii celsius heer kulshayna ay laba boqol iyo labaatan digrii celsius yala dhexdhiki laba boqol garaam oo biyo ah heer kulshayna ay labaatan digrii celsius raadi heer kulka cusub iyo weeldhada doonan mar saddexaad hobasiinkanaga wada jir ah waa su-aali koowaad oo fiisigisa ad ku cubshay ay konton garaam kulqaadshay caymagna ay ebir dhibiisinsiyeed jool birgaram digrii celsius heer kulshayna iyo laba boqol iyo labaatan digrii celsius iyo la dhex dhikay laba boqol garaam oo biyo ah heer kulshayna iyo labaatan digrii celsius raadi heer kulka cusub oo yaweelada doonan jawaabta sinku rajaya insha allah
برتن هاجري بوق ترتنك بركاك قل برتن هاجري ما الفضايو فوق والبركي بجيل دالكو ما الفضايو فوق والبركي بجيل دالكو
haloo wada jira
halo radio warsan jawaabta
bismillaah uno ee tartamayaasha xaafadda wadajir ee su-aalaha jawaabtihii hoob iska daynamayd waa seven point eight one two five oo ah heerkulka cusub oo yoweeldhadaayan af soomaaliye kanag waan
todoba dhibic iyo tun kow labaatan iyo shan oo ee heerkulka cusub oo yobeel dhibaayan sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii shanaad ee fisikis ee weliba la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir ee su-aalaha jawaabtii oo ku biyeen xaafadda wadajir ee too sax aan hayno
halo tawfiiq b
Halo, raadi warsan.
jawaabta
Hadii su'aal jawaabtiis ka dayno nooyo tawfiiq bi meedan ay raasay laqoon degree Celsius.
mar lamaad kanag
Laqoon degree Celsius.
sax iyo qalad guddiga
su-aalii iyo isku lahaayeen wadajir ee maku jawaabna si ku faa'iidaysiya weliba aan horseetay xaafadda tawfiiq b tawfiiq b jawaabtii ku biyeen xaafaddaas su-aalan toosax aan hayno mar haddii lamada xaafadood ka suacen guddiga
سويتان زمادي سف سؤالي كسويتان زمادي سف ويبا صور سين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii tawfiiq wadajir ee isku lahaayeen ku jawaabi waayeen tawfiiq b saas oo kale oona maku faa'iidaysanaa su-aalaha jawaabtee mabay annagadaase labaatan iyo sagaal dhibic eber sagaal digrii celsius mar lamaad kanag mar lamaad iyo kanaga labaatan iyo sagaal dhibic eber sagaal digrii celsius
su-aalo lamaad oo fiisigiska ee weliba isku lahaa tawfiiq b halo tawfiiq
Hadee
halo
ha raadi warsan.
su-aalo lamaad oo fiisigiisa dhiga anfur oo weliban dhiyaasa siddeetan konton garam oo biyo kulul eh yalla ka dari boqol iyo labaatan garam oo biyo qaboob eh haddii heerkulka biyo qabooyo kor inkahan toban digrii celsius haddii heerkulka biyo kululna ay toddobaatan digrii celsius raadi heerkulkii hore ee biyo qabowgahay marlamaasiin ka nogoy tawfiiq biis waa su-aali lamaad oo fiisigiis ee waliban dhiyaasee sidatan konton garam oo biyo kulul eh yalla ka dari boqol iyo labaatan garam oo biyo qabow eh haddii heerkulka biyo qabowyo kor inkahan toban digrii celsius haddii heerkulka biyo kululna ayin toddobaatan digrii celsius raadi heerkulkii hore ee biyo qabowgahay mar saddexaad hobasinkanaga su-aalo waliban dhiyaasee sidatan konton garam oo biyo kulul eh yalla ka dari boqol iyo labaatan garam oo biyo qabow eh haddii heerkulka biyo qabowyo kor inkahan toban digrii celsius haddii heerkulka biyo kulul ayin toddobaatan digrii celsius raadi heerkulkii hore ee biyo qabowgahay jawaabtaasaan ku rajeeyaan insha allah
Baratangaajere, boga tartanke, berka kugal, baratangaajere. Aylu ko badine hoy, aylu ko badine hoy, boga tartanke, dayo, ha wal barati, bajel dalko. Beg mal padayo, ha wal barati, bajel dalko.
halo tawfiiq b
Ha raadi warsan.
jawaabta
Jawaabta insha Allah ila hadan dikri.
kanaag mar lamaad
Ila hadan dikri.
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lihaad weliba markaasa la weydiiyey xaafadda tawfiiq b jawaabtii oo ku biyeen xaafadda tawfiiq b too sax aan hayno halo wadajir ee
halo radio warsan jawaabta bismillaah su-aalaha jawaabtiye hoob iska daynamayd waa soddon digri mar lamaad kanag
su-aalaha jawaabtiye hoob iska daynamayd waa soddon digri sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii iyo isku lahaayeen tawfiiq b ku jawaabi waayeen wadajir ee saas oo kale faa'iide ahaan iyo wakhtigan hor surunta su-aalla jawaabtay oo ku biyeen xaafadda wadajir ee too sax aan hayno
waayahay mar haddii lamada xaafidood ka suwaayan abwaaniinta siyaana jaakole haye su-aalo kinka naga imise diyaar miyaysa hawa cali haye
waanu ka xunahay
su-aalaas jawaabtii hoo baan iska daye maynagadaase hado oo e ano oo e
koronto koronto madad hashuurayte madeen hashuuray mahanin batay maya inbatay oo Su'aalo.
iqiimay ano oo kaashadow agwaan weelow su-aalo jawaabtiina ka sheegow jiw yaa maya inbatay sida li dhibic c wa seven seven ka la isticmaalayo way kubay heerku centigrade wala eroko centigrade sida li dhibi seven seven ka iyo dad waha moodi xisaab usub ee koyti centigrade wala ero hoo ana siinkanaga mayba nagadaase soddon ili isma iska haysan jawaabta ma fadaan celsius ma fadaan ma iska haysan
waayahay idaa mahadsantiin guddiga ayaan bandhikaana su-aalaas jawaabtii insha allah
waayahay xaafido su-aalo garod waayeen su-aal walibaa isku lahaytay xaafadda wadajir ee tawfiiq biya isku lahaytay ku jawaab waayeen wadajir ee saasoo kale iyoona maku faa'iidaysana su-aalaas jawaabtiin ma bayaanagadaasi soddon ili digrii celsius mar labaad yaka naga su-aalaas jawaabtiin ma bayaanagadaasi soddon ili digrii celsius ee hubna intaad su-aal kala dadka inayn darin ee hal mar ku hadal fadeeno Ee, lamada haafadoodno kastoo ha- haanad eraasi meel eraasi una buuq buuq i gayli eraan haanad ka daraasi inshaa sawaxan ha sawaxan sawaxankii iyoona waraagasinoo yaraya because haafadoo may baa ka jara haddi low kaana bumbashar iyoona abdiraxiin u kaashan haada fadna ana meelasinka kuwefad haafada may baa ka jara dad oo fadhay dhabahayo idaacada dhegeysaa somaamo koro waraa mishaaree badadhay insee gurahay fadisya idoo roogan buuqii haanikal sawaxankaha monron fadlan biliisnoo yaraya waani tuwen how ninku yarhayo kornan haata loor kasoo yar ha hoo gudoomiya yuusuf
waayahay idaa mahadsantiin su-aalaha dareerta walibaa iskulaha wadajir ee halo wadajir
halo radio warsan
diyaar garooba su-aalii koowaad oo juqraafi ee weli bandhiyaase sidatan haddii saacada magaalada london ee araada ingiriiska iyo ata lisaaca duhurnimo oo iyo kataala khadka greenishka zero degree saas oo kale magaalada washingtonna iyo dhiyaase khadka toddobaatan iyo shan digrii oo galbeedka ah haddaba meega saaca iyo ata magaalada washington mar lamaad siinka nogoy su-aalo waa juqraafi haddii saacada magaalada london ee araada dalka ingiriiska iyo atali saac oo duhurnimo oo iyo kataala khadka greenishka zero degree saas oo kale magaalada washington oo dhiyaasa khadka toddobaatan iyo shan degree oo galbeedka ah haddaba meega saac iyo ata magaalada washington mar saddexaad haddii saacada magaalada london iyo atali saac oo duhurnimo oo iyo kataala khadka greenishka zero degree saas oo kale magaalada washington iyo dhiyaasa khadka toddobaatan iyo shan digrii oo galbeedka ee hataba meega saac iyo ata magaalada washington jawaabtaas ayaan ku rajayaan insha allah
bartayaa jiree buuga tartanka garkaa ku gal bartanaa jiree ayluko badnaykoon ayluko koo walbarki bajeeladaanako beeg malfadaayo koo walbarki bajeeladaanako
halo wadajir ee mar lamaad halo wadajir ee
halo radio warsan jawaabta
bismillaah su-aalaas jawaabtee hoob iska daymay buwaa shaansaa galabnimo kanag mar lamaad
su-aalaas jawaabtee hoob iska daymay buwaa shaansaa sax iyo qalad guddiga
su-aali juqraafiga hayti waan inagadaasa su-aali todobaad ee tartanka uu ka waliba la weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir ee wadajir ee jawaabta ay ku biyeen su-aalaas toosax aan hayno halo towfiiq bi mar lamaad halo towfiiq bi
hal saac ee tigir sabil sideed waliba waa hal saac iyo rabna kanaag mar labaad Hal- haddii iska dayna waliba waa hal saac iyo rabna sax iyo qalad guddiga
su-aalihii la weydiiyey tartamayaalka xaafadda wadajir ee ku jawaab waayeen faa'iido ahaan weliba wakhtigan hor suguntaa xaafadda tawfiiq b jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka xaafadda tawfiiq b toosax ewo walinaya nagadaase hal saac hiraabnimo hal dhibic xaafadda tawfiiq b
jaakole اوكي اوكي توفيق بي هرجع عود ها وي باسين ديك هي دقال دقال جير قرب يا اوكي شغلنا شغلنا نورت سهلون كنا لندن ليج ديو بالكيرين حسنا أكون دراسي ما رسالة وري
لندن ليش جيو بالكيرين سهلون كنا جماعة آه لندن ليش شيء كده بالكيرين جيم مركون هبلاو هرا فارسا لما أكو بلاو جيم دلها بلاو سعد هرسا أكو بكا أكو كهاسنا سهلون كنا جماعة
halow tawfiiq b
Ha- halo reali ubeydo halow Hadi wa- tawfiiq
halo reali wasan
su-aali lamaad oo juqraafiya iyo diyaar garooba welibaan dhiyaase sida tan haddii saacadda magaalada qudus yeeta afar saac hiraabnima oo ay ka taalla khadka soddon digrii oo bari ah saas oo kale magaalada new york iyo dhiyaase khadka toddobaatan iyo shan digrii oo galbeedka ah haddaba meega saac yan eta new york marlama toobasinkanaga tawfiiq b waa juqraafi haddii saacadda magaalada qudus iyo ata afar saac hiraabnimo ooya ka taalla khadka soddon digrii oo bari ah saas oo kale magaalada new york oo dhiyaasa khadka toddobaatan iyo shan digrii oo galbeed ah haddaba meega saaca yo ata magaalada new york mar saddexaad haddii saacadda magaalada qudus iyo ata afar saaca hiraabnimo ooya ka taalla khadka soddon digrii oo bari ah saas oo kale magaalada new york iyo dhiyaasa khadka toddobaatan iyo shan digrii oo galbeed ah haddaba meega saac yo ata magaalada new york
bartayaa jire buuga tartanka gargaar ku gal bartanaa jire mal fadaayo waa wal barki bajeelidaalako mal fadaayo waa wal barki bajeelidaalako
halow tawfiiq b
Halow, halow halow.
tawfiiq b
su-aalaasha jawaabteedana iska dayna waliba waa hal saac iyo rabna mar lamaad kanag jawaabta
su-aalaasha jawaabteedana iska dayna waliba waa hal saac iyo rabna sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii siyeedaad ee uu ka luweydiiyey tartamayaalka tawfiiq b su-aalaas u hayd su-aal juquraafi ah jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka xaafadda tawfiiq b toosax aan hayno
halow halow wada jir ee
Hello, Radio Watson. Alhamdulillah, su-aalaas jawaabtii hoob iska dayna maybua saddex saac soddon iyo todoba daqiiq mar lamaad su-aalaas jawaabtii hoob iska dayna maybua saddex saac soddon iyo todoba daqiiq
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalihii oo isku lahaayeen tartamayaalka xaafadda tawfiiq b ku jawaabi waayeen faa'iide ahaan wadajir e ayaa wakhtidan horsuranta su-aalaas jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka reer wadajir e toosax aan hayno
Husni ma ka tabi kasaasa su'aalo oo hadda la dhiibay lamada jinool oo imtixaan lagu qaaday lankii oo jawaab faal sheega way dheeleeray babay hol kinshan saweela sa dheeriko madaga ku gooyay lugaa ku gooyay dhanbalay miraa ku deediyay ma argahan qaaday baaqula ka riday aameere waa kan safeelan ku jawaabay baa leeray kii kale lahaa uga waday ada gabro la kinshan saweela soo wax madaga ku gooyay lugaa ku gooyay toorihan qaaday dhan hadda sheekada ma su-aalihooda maanaa yaa hadla ka furay hadan hala hadan geeka bahalla roogana maay
waayahay eedan mahadsanyi abwaan weerow guddiga ayaan bandhigaan su-aalaas jawaabta insha allah
كسوعتان لما دي سف سؤالي كسوعتان لما دي سف ويبا سورتين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalihii towfiiq bi isku lahaayeen ku jawaabi waayeen tartamyaalka wadajir ee iyoon saas oo kale ma ku faa'iidaysana su-aalamay bayaan dhiyaasay haddii saacadda magaalada qudus yeeta afar saac xiraabnima oo iyo markaas ka taala qad soddon digrii oo bari ee saas oo kale magaalada new york iyo dhiyaasa qad toddobaatan iyo shan digrii oo galbeed ee haddaba meega saac yeeta saacadda new york jawaabta rasmiga may banagdaase saacadda magaalada new york may banagdaase sagaal saac hamiennimo mar lamaad yakanage saacadda rasmi ee ama jawaabta rasmi ee may bayanagdaase sagaal saac hamiennimo
waayahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo nol dareertaan dhegeystayaal barnaamijkuna waa darta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo lamada xaafadood halow towfiiq b
halo tawfiiq halow halo
halow halow halow wada jir
halo radio warsan halow towfiiq
halo radio warsan towfiiq misin ku laabsan
walma muko dhegaan walaalow kordoodaa tamree telefonkoisnata makisna galaasan walma sugu dhegaan howjibaaltijenaata walawna nga galalaano saasuna walma hadalka hadalka dhimidin waay foodada iyo qaskan oo dhaafaa wada jir iyo tawfiiq qaska iyo foodan oo dhaafaa hadalka dhinigun hob hadal dambisiin ku dheegna barnaamijku dhan suriyan waana sankan salaan su-aalowgii dhextaalka hadeerni lamada xaafadood wali ku codsadaana intay barnaamijka ixtiraamaan una dhinigaana walbuuqa majara teleefonkiisan kula hadalahayna mixerka ka xiriira wala shileedii hana deera wali waaye hadalka lamadan dhina ee marka wali sin ku codsaana intiinoo surididan foodada iyo buuqa hoob ixtiraam iyo nidaam barnaamijka anan ka jaro korna nin sheego kortaan una howda ka jarna ciidan mahadsantiin su-aalowgii dhextaalka ayaan gudubaana dhegeystayaaalka wali la hadeeray wakhtigii show su-aalogun weliba kabii dooneen haddii barnaamijka tarta aqooneedka iyo bilo barakeysna ay ramadaan dhamaata hadiyada su-aalan koreyta ee dhegeystayaasha un weydiyaan iyo weliba atasheeg sanadkii usadhiixa suuqii magaalada boorame marlamaa toobasin kanaga sheeg sanadkii usadhiixa suuqii boorama mar saddexaad dhegeysta sheeg sanadkii usadhiixa suuqii boorama su-aalogun dhextaalka barnaamijka tarta aqooneedka waliba noo galansiihay machadka i b c dhegeystahan korey yaa fursad siiyaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal maagay xaafadda
كيف محمد حسن عبد الرزاق ay barnaamijka la darartay بخير ay jawaabta بول يطلب تفر
waayahay jawaabta dadaali balse si sax ee min sheegna dhegeystaha kale yaa siiyaan halo asalaamu calaykum
السلام ورحمة الله وبركاته walaal maagay xaafadda
بخضر آدم أحمد xaafaddan
الوداد
xaafadda
الوداد الوداد jawaabtana
مستقال بول مستقال لي فرتي
waayahay dadaali balse si sax ay jawaabta min sheegna dhegeystaha kale ayaa fursad sii doona insha allah halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal maaga xaafadda
هذا محمد آدم حافظ توفيق حسني وكل ولد الله إن شاء الله مستقال بول فرتي لما
waayahay jawaabta si sax ee min sheegna balse dadaali eeda umahadsantaa iyo sida barnaamijkaad aan ku qayb qaadatay dhegeystaha kale iyo siyaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaga xaafadda
زكريا حسن محمد عقد مصر haya zakariya barnaamijka la daraarta
زين jawaabta
كل سغال بول يتي فرتي mar lamaad kanag
سغال بول يتي فرتي ay magaca nin kanag زكريا حسن محمد zakariya xasan xaafaddana مرسل teleefonkana
فانسيت siyeed بلطيسيت konton siyeed ضواتي صدوة toddobaati toddoba نهديتك sadeeda maasinta sida qiimaha le barnaamijkan ku qayb qaadatay jawaabta saxda eh ood su-aalanahayta sheeg sanadkii usadhiixa suuqii boorama waa kun sagaal boqol sideetan afartii su-aale lamaad iyo gudagalaan su-aal lamaad wali bandhiyaase sheeg qofkii inka horreey ee aas-aasi mucaaradkii inka horreey ee dalka soomaaliya dhegayste su-aale lamaad waxaa waaye sheeg qofkii inka horreey magaashii oo aas-aasi mucaaradkii inka horreey ee dalka soomaaliya mar saddexaad dhegeysta hobastinkanaga waxaa waaye sheeg qofkii inka horreeyey ee aas-aasi mucaaradkii inka horreeyey ee dalka soomaaliya magaashii wali rajeeyay intii jawaabta haleeli doontaan insha allah halo asalaamu calaykum walaal maagay xaafadda cod ka koran qaad yaxay barnaamij kula dararte haya jawaabta
korneel cabdullaahi yuusuf
korneel korneel cabdullaahi yuusuf cabdullaahi yuusuf waayahay eedan mahadsanta magaa ninka nag muddo
yaxya macalin maxamed yaxay macalin maxamed xaafaddan
berdaala berdaala teleefonka
lama lama lixdan iyo afar lixdii afar hadii koo lixdii koo afartii todoba ya afartii todoba waayahay eedan mahadsanta sida barnaamijka ugu qayb qaadatay su-aali dhagaystayaalka iyo gabagabagabeeyaan barnaamijka gudagalaana halo towfiiq b halo wada jir halo jecelow halo jecelow halo jaakole هلو ويرو هلو علي waayahay asxaabta banaanka ka muqon walay ku rajeen intay xaadir doonaan waqtishoo dhammaaday weerow iyo cabdulaahi eedamahasni iyo cali su-aalun weliba isku laha xaafadda wadajir halo wadajir halo wadajir
halo radio walson
wadajir e iyo towfiiq b su-aaladii una sugiyaan halo towfiiq towfiiq barnaamijkiisa saxanin kula qayb qaadaasana mis isfa saxaanan
halo warkan towfiiq barnaamijka nidaamsha ilaaliyaasana mis isfa saxaanan
barnaamijka nidaamka iyadan ilaaliyaan saka laakiin ilaalihayta nii buuqahaytan ba nii buuqahaytan ya akhay buuqa iyo sawaxanka iyo dhibkan oo dhaafa haloo wada jir
halo radio walson barnaamijka hata masiinka horeyta towfiiq iyo wada jir oo kama jar
cilada sinihiikiikian uu hayso madheegahayna ismadi laakiin su-aalo sheegay kameeraatan masiinku dheegana
cilada dhinigaana ma e boliis hadalkan oo dhaafa hooba halowsan erna na dheegahaytan muhiimadda intaas walkal isininku baahantiin walkal isinoo fadaasan ma jiran fahanti maha marka towfiiq iyo wada jir boliis noo aamusa su-aalo waa biology waliba iskulaha wada jir ee aw dhiigshay eyi ee jonotaabshayna eyi ee ow yab guursadi bilaabmay dhiigsha ow eyi hataba raadi boqolkiiba ante iyaalka dhiigsha ow eyi marlamaasiinkanagoy wada jir ee waay biology aw dhiigshay eyi ee jonotaybshayna eyi ee ow ya guursadi bilaabmay dhiigsha ow eyi hataba raadi boqolkiiba ante iyaalka dhiigsha ow eyi mar saddexaad aw dhiigsha eyi ee ya jonotaybshayna ee ee ow ya guursadii bilaabmay dhiigshaey ow hataba raadi boqolkiiba inta iyaalka dhiigsha oo ay jawaabtaysan ku rajayaan
bartay haajare booga tartanka darkaa ku gal bartan haajare mal fadaayo faa wal barki bajeeladaanako
halo wada jir
halowgeegi wasan
jawaabta
bismillaah su-aal asjaabtiye oob iskidayna maybwa seventy five o
mar lamaad kanag
su-aal asjawaabtiye oob iskidayna maybwa seventy five percent sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii biolojiga h t ee lu weydiiyey tartamyaalka xaafadda wadajir ee wadajir ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax aan hayno
hallow towfiiq b
halow radio warsan
jawaabta
su-aala jawaabtee biilku faydaysan mayba nagadaase boqolkiiba konton mar lamaad kanag
su-aala jawaabtee biil mar lamaad iska dayn mayba nagadaase boqolkiiba konton sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aaliyo iskula hayeen wadajir ee ku jawaabi waayeen towfiiq biyas ku faa'idaysi ee wakhtigan hor surunta su-aalla jawaabtii oo ku biyeen xaafadda towfiiq b too sax ewo walinaya nagadaase boqolkiiba konton hal dhibic xaafadda towfiiq b
برافو. توفيق بي ساسة القربة اه وشي كوي بوسطك ترى على كورنت كنت هاي بوسطك ترى كاري على كورنت سليد آه.
مرسنا كلا عيال هاي.
وشيء أن إد إدي لا سليده مرسنا ebidkiiba kuwa badi jiray uu kuna kuwa badiyelay تمام.
والله كاي كنت جيل هل الله دعوت دوران لا هذا عقبة بس انت كاي اسقوس كعناية يا اوكي ترتب ونفسن gaala lahaa jira liki doore lahaa kura horta badii jari hadda ba teeganta hadda ma badido
hallow towfiiq
haa radio warsan su-aali lamaad oo biolojiya dhigaan fura walibaan dhiyaase towfiiq raadiyan hallow wadajir raadiyan oo gaabiya su-aalo biolojiga towfiiq walibaan dhiyaase sadatan aw dhiigshay eyi ee jonotybe shayna eyi ee ee ya guursaday bilaamay dhiigsha eyi ow hataba raadi boqolkiiba inte iyaalka dhiigsho ow eyi mar lamaad toobasinkanaga towfiiq b aw dhiigshay eyi ee jonotybe shayna eyi ee ee ya guursaday bilaamay dhiigshe ow eyi hataba raadi boqolkiiba inte iyaalka dhiigsho ow e mar saddexaad aw dhiigshay ee eh jonotaab shayna ay ee ee iyo guursaday bilaamay dhiigsha ow eh hataba raadi boqolkiiba inta ciyaalka dhiigsha ow ay jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartangaa jire buuga tartanka berkaa ku gal bartangaa jire ayluko badinay hon ayluko faa wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo faa wal barki bajeelidaalako
hallow towfiiq
halow radio warsan jawaabta
tartamayaasha tawfiiq iyo taageerayaasha su-aala seki iyo hukumay baan ku jawaabaynaa boqolkiiba eber mar lamaad kanag
su-aala seki mar labaad haddii unu kanagna may baan nagadaase hob ilaayar boqolkiiba eber guddiga
waayahay su-aalii tumanaad ee uu ka tartanka weliba la weydiiyey tartamyaalka xaafadda towfiiq b su-aalamay bay ahay tay su-aal biology ee jawaabtii uu ku biyeen reer xaafadda towfiiq b too sax ewo walina yeeta boqolkiiba eber lama dhibcood towfiiq b
وقولي ها ولا وقا بنزيري وقولي بلق له اهي توفيق بي لما تبعود قوين اه اني بحق هذا وايسنا تورت واي باسين لكي الحمد لله هي جامعة دا دقا دقا يريتي سين لكي كان كان انا واي باسين قد يبيه ها لما كنت او هارون إريد فيل هاي إريد تيس بالليل انتو بار باران انكو ديانا مهدي حسني لأراو maalha jirayma همال ما هاي جرناها الإريد تيس وين هيد لان كاساسين قديبي حسني يا اهي لكن- كتا وناسا لكن- بوفي بار بوفي laakiin aan xamaalnimo uga jir abwaani بوفي laakiin بار بوفي اوغا jaamacadda degan degan tahow intee dheere ها، اسم العفو عن يوغا
hallow wadajir
halo radio watson su-aal taariikhi ah haseenka dareer taliban dhiyaase sideetan sheeg birley iyo sanadii la dooraday baarlamaanka koonfur galbeed sheeg birley iyo sanadii la dooraday baarlamaanka koonfur galbeed wadajir sheeg birley iyo sanadii la dooraday baarlamaanka koonfur galbeed
bartayaa jiree buuga tartanka darkaa ku gal bartayaa jiree aynu koo badinay hoy aynu koo badinay hoy buuga tartanka alfadaayo koo walbarki bajeeladaanako beeg malfadaayo koo walbarki bajeeladaanako
halo wadajire
halo radio watson jawaabta
su-aalaas jawaabtihee hoob iska daynamayd waa two o fifteen november
marlamaad barnaamijyanada
marlamaad kanag
su-aalaas jawaabtihee hoob iska daynamayd waa november lamada kun shan iyo shantii sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee tumigii koowaad weliba la weydiiyey tartamayaalka xaafadda wadajir ee su-aalaha weliba ayaa haytay sheeg bili iyo sanadkii la dooradayey baarlamaanka koonfur galbeed jawaabtii oo ku biyan wadajir ee toosax aan hayno
wadajir no amsa halo wadajir no amsa bliis no amsa halo tawfiiq
halo radio watson jawaabta
su-aalasi jawaabtiinaba ukun ku faa'iidaysadaane een sideeda bili koowaad lamada kun toban iyo lixdii kanag jawaabta
su-aalmaba naqdaase sideeda bili koowaad lamada kun toban iyo lixdii sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey wadajir ee maku faa'iidaysana ama maku jawaabna faa'iide ahaan weliba lan horjeeyey xaafadda tawfiiq b jawaabtii oo ku biyan xaafadda tawfiiq b toosax aan hayno
mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen guddiga
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا صورة سينكو شافياتي قد بقى سؤاله ورسن قد بقى سؤاله ورسن
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda wadajir ee maku jawaabna faa'iide ahaan tawfiiq b iyona maku faa'iidaysanaa su-aalamay baya haytay sheeg bili iyo sanadkii la dooraday baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya jawaabta rasmiga ee mabay annagadaas ee disembar sanadda lamada kun iyo toban iyo shanta disembar sanadka lamada kun iyo toban iyo shanta ee jawaabta nagadaas halo tawfiiq b
halo radio watson
su-aale lamaad oo taariikhee dhigaan furo walibaan dhiyaase sidatan sheeg biley iyo sanadii la caleemasaariyey guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna marlamaad toobisinkannaga tawfiiq b waa su-aali lamaad oo taariikhe sheeg biley iyo sanadii la caleemasaariyey guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna mar saddexaad tawfiiq sheeg biley iyo sanadii la caleemasaariyey guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed
bartayaa jiree buuga tartanka darkaa ku gal bartayaa jiree walbarki bajeeladaanako beeg malfadaayo hoo walbarki bajeeladaanako
halo tawfiiq
halo radio watson jawaabta
halo radio watson jawaabta
su-aalasaytii jawaabtii hadiiska diinayaba naqdaase een tumi sagaalkii janaayo lamada kun tumailiti kanag
janaayo lamada kun tumailiti sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda haytee ee tumi lamaad waliba la weydiiyey tartamayaalka towfiiq b su-aalo oo iyo indiaasi sheekh bili iyo sanadkii la caleema saaray guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed jawaabtii oo ku biyeen towfiiq b toosax ew walinaya taa janaayo tumi isagaal je lamada kun iyo toban iyo liti lama dhibcood towfiiq b
towfiiq bi boofanka si an weli ooga buufiyo buufiyo dabeelka kii kan buuba ooga ayd aragnay haa reed lama dhibcood wawiine madin loorateedi buushibee madin siinsal qaabiyey hal dhibcood waybaasiinka dhibayay agaasibaha raajiya warsan mastar hilaal sheekh shicab kow tan kale waybaasiinka dhibayy macsar cabdulaahi jeceelow nankoo jeceelay wareeri ahey
hamiinkasta iidna eh huligi farig mandhay inku dheh farakaas uu ku dhamay garan gadila ka dhoonay
eegtiyo madhakaashe
waayahay abwaan jaakol eedan mahadsanteen su-aalaha dareert waliba iskulaha wada jir ee halo wada jir
Hello, Radio Watson.
wada jir su-aalo isin le aamusa baaritaan suubin wada jir iyo dhimisha buuqa iyo sawaxanka ku dareera barnaamijku waa gebagebo dhibcooyinka in isqoonsanteen no aamusa su-aalana waa xisaab walibandhiyaasa ee sidatan harka ama hoosnaaw minjoogshe eyi boqol soddon iyo sideed mitir yameyba deerey barjiif hang injarta min saddex boqol iyo toddoba mitir mayu xagala kasan ee iriida marlama toobasenkanaga hoosnaaw min joog sheeyi ama guri joog sheeyi boqol soddon iyo sideed mitir yimeyba deerey barjiifhan jarta min ama aqal sid boqol iyo todoba mitir mayu xagala kasan ee iriida mar saddexaad su-aalo waa xisaab harka ama hoosnaw min joog sheeyi boqol soddon iyo sideed mitir yimeyba deerey barjiif han jarta min ama aqal seedanka saase sida boqol iyo toddoba mitir mayu xagala kasin ee iriida jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartanaa jire booga tartanka barkaa ku gal bartanaa jire been mal fadaayo hoo wal barki bajeecadaal
halo wada jir
Hello, Radio Watson.
jawaabta
بسم الله سؤال جوابتي هوب اسكدينا ميبوا مفاصون إلا مكون سدح بقول لحظم إلي
jawaabta kanag
مفاصون إلا مكون سدح بقول صدن سدح بقول لحظم إلي متر sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaalka xaafadda wada jir ee jawaabtii oo ku biyeen toosax nhaynu hlo towfiiq wadajir raadiya gaabiya
gaabe wada jir san aragahan raadiya gaabe towfiiq towfiiq sug towfiiq sug
wadajir walaalayaalow san aragahan raadiya gaabiya reedan laga yaaqey wada jir noor gaageysa madu hadda haane
towfiiq jawaabta ku faa'iidaysigaa
su-aalatayta jawaabtii haddii un iska daynamay baan qalaasay labaatan iyo afar digri
kanag
su-aalas jawaabtii haddii un warnamaad iska daynamay baan qalaasay labaatan iyo afar digri sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabta haytii ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda wada jir ee maku jawaabna towfiiq b iyo faa'iide ahaan waqtigan hor suganta jawaabta xaafadda towfiiq b iyo ku biyeen su-aalaas may ba'taa toosax e si sax ayaan ku jawaaben hal dhibic xaafadda towfiiq b ahey ahey toofiiq uuka buufanka toosayi dabkana sidii koble hal dhibcood ahee shan dhibcood anqadanka baybaarasilikay baalbiyeeriga lukudaba dhiyey xaafadka ishakayaala yuusufay yuu gacal meeshaa ka qaadanaysa liyaa okay irbad aruurti masaara an guuraas miya mase ma- masaar aruurti irbada an guuraas yaa macnaha jaakola
irbad aruurti masaar aruurti masaar aruurti irbada an guuraasa bismillaahi ya marka dheegna ma macna ma maana dhibco ayuu sheegaa Barbier yaa sameeyaa sida tabaqa garadaas.
oo halka uu sheegaa oo shan unguuraas uu sileeyay macnaha masaar aruurkii irbada unguu- aruuraas ah, irbada unguuraas amal meeshaas mee abwaanka may ka caalay barbieri yuusuf iyo gacal xaafadda ishakayaal walbadan qatim walhan ku jir yaa ka caalay ma i taro laakiin dhib- dhib xallo dhibacood oo abwaanka uusa sheegi ee, shama unguuraas ha sheegaay macnaha siduu sheegaya saas imaa
halow towfiiq
raadi horta su-aalinka damboyti ee tartanka uu ka dhigan fura waa nanagadaase su-aali lamaad oo xisaabe wali bandhiyaase sida tan qof min korshay rooga iyo ogaadi intii xagale kasan ee shiita dhulka yaala eeta soddon iyo lidigri iyo afartan minid fogaantaan dhexayta shiidka iyo guriga salshayna eeta labaatan raadi jooga guriga mar lamaad siinkanogoy towfiiq b waa su-aalii tumi afaraad waana su-aalii lamaad oo xisaabe qof min korshay rooga iyo ogaadi intii xagala kasin ee shiita dhulka yaala ete soddon iyo lidigri iyo afartan minid fogaantaan dhexeyta shiidka iyo guriga salshay ete labaatan mitir raadi jooga minka mar saddexaad qof guri korshay rooga iyo ogaada intii xagala kasan ee shiid dhulka yaala ete soddon iyo lidigri iyo afartan minid fogaantaan dhexeyta shiidka iyo minka salshay ete labaatan mitir raadi jooga guriga jawaabta siin kula jeeyan insha allah
bartan haajare booga tartanka garkaa ku gal bartan haajare wal barki bajeeladaanako beeg mal fadaayo ho wal barki bajeeladaanako
halo Tow- halo towfiiq.
halo reedi warsan jawaabta
isku dib tartamayaasha tawfiiq iyo taageerayaashu madiha taladan weba iskala hanay su-aalaas inti kugu jawaaban ko tumon iyo afar dhibiisan siyeed siyeed mitir mar lamaad ka nag
su-aalasayti marlamad haddiinu kanagn meba nagrase waanan ku jawaabane tumon iyo afar dhibe siyeed siyeed mitir sax iyo qalad guddiga waayahay su-aaliin damboyti oo ka ee, tartamyaalka towfiiq b iyo wadajir a weliba la weydiiyey xaafadda towfiiq b towfiiq b su-aale xisaabtahay tii aan damboyti jawaabti oo ku biyeen too sax ewo walinayo saas ka helena lama dhibco
mikrofonkan dhow jaakole ويسكوتلي ويجلس ورابي ووري سرلو abuur adiga walkuweyne mareeba maaso lamba dhibcood buwiine toway baksindhigay bukaambe medical center doctor hashim ah, farmasiga weyn kow kan kalena waa saartoryaha weyn waa bill of taylor okay waayahay jaakola eeda calihe mabad
abwaanka yaa maragne may hawade Inta walbadan soo inta ku dafada ay ooyey tahaano iyo walba wal darkii.
walbadan aad eh, abwaanka inta ku ooyey uu ka ani
waayahay eeda mahadsantiin waaro hee galanta tegitayd meel yaabtay سؤالون لا بنا تان او لان منكر انت ما يبغاها قف غوري كورجي فولي اوغادي حقشو كاسن دغال dhulka yaalitay etay soddon ili intan ebriro ko ka jara horteen afartan soddon iyo naili soddon ke kude o qoral han eh soddon ili dikre ulmiro gamele dikre afartan minute fogaanta indhahayta shiidaga iyoonay tahoy ida guriga salkiisuna tahay eto labaatan ma adan mi matirka kwida labaatan jooga raadi shiid surunya me shaqeeyay me ana may shiid iwalaan iyo mashquli ana oo mankur iifool haddii shiid hoostay ka araga hoan habooda fadaayin had dhinig shiidaga ma dhinig kallayba ku behay may inayska mashquli shiidago
guri ma dil koro mundil bahaado wala la ku koray Jaran jaraha jaran jarta oo ma jarta una Mundil tiyo martada la qabsadeen.
diidagi ilkir hiray eh ilow shiidogu ma inta sheeni kii oo marni dhalaawto lankusoo beeleemey ee biireebka hoose lanka hiiraa laku wareejiyey markuu shaqeeyay shiidaa waa sikinyaal waa bala sheegaa sa adamay horta digri bala sheegay digri gaadiin iyo ribi kahay أبوك الله نفك كمية يوسف ما إنجاز أوك دو هاتبا ما بعدين نفاكنا وين تابوا دو هاتبا idadkaa buukan afarkii lagatay oogana wala dowi korta duwa waayahay idaa maasantiin su-aal ogutumi afarta meelaha gabagabooban guddiga iyo siyaana oo ka mashquulsan natiijada iyo dhibcooyinka Ee, xaafadda wadajir ee uu ka waliba ka dheelana anshaxa iyo nidaamka barnaamijka ee, hal dhibcood iyo qolada guddiga ku wargeliyana intiyo ku dhiran inta guddiga ka mashquulsan yihiin kubacda waliba siyaane cali iyo jaakole iyo weerow Haye, eh, cali uu ku su-aal isweydiiya abwaanka su-aal weydii faraay abwaan warow abyaanka oogin babaala fadhi adma intahan inta taasi toorto abwaan warow an adag walaa ali an ifaraayta waan ihelaasa ku oran ba an adag arago balan qabo warsada kolo kogde banaaka hayen ba anna i weydiisaayta waan ihelaasa abwaan wiinage baala fadhi maanha inka fokato adag arago balan qabo warsada kolo hadhi en abwaan su-aalana kuwarsow fiisigiis waa iska ilaalay fiisigiis waa su-aalana kuwarsow lama biracoo jidka jartaha lugu ayasi kow
waana eed u noo gunto hartaska noo qana u siiyey sagaalan iyo sagaal dhibic sagaal hartmi oo macna musqula meelikayaadha nooqa meeliis diiro wa musqula kayaadha miya haye ada oo lama biraha lugu ayasi ilan beriha lagu hayo hartaska noo eh, waan eed u noo gunto kan mafahmin le haye ku dareer waan hartaska noo qana iyo haye sagaalan iyo sagaal dhibic sagaal ha haye yaa may aragtay ama Mm.
koo horkooy Mm.
shibeersi dibira baahanay haye
oo usuuna haartaska baahidis eta Mhm.
boqol iyo sagaalan dhibic siyeed Mhm.
hata bishe keenaanka roorka meega diro kor wallaahi kaynanka jawaabtana way roor sheegase sentimeter bir abta kaynanka roorkee mayb waa obse la hoos dhiki wali koo galow geli lugtawalku diya u jawaabtay obse la hoos dhiki wali koo galow geli lugawalku dey waa tahay lama dhibcood jawaabtii.
anin su-aalo ka warsadaa hawed ada shan kun shilin ha qabto sanga qaba anin sidi kun ha qabo yaa qabta meega oo dheerto
lama koo dheeray shan ha qabto anin sidi qabo meega oo dheerto lama okay hal inka darba ana meega oo dheerto haddan hal se oo ka dheerto ani sidi qabi hala inka darta meega ahaan he afar afar ay baseenay jimwe haliinkasa meelku bahila kuu fadee haddaay dhami oo dheerayti haddana jimo en habadkun alla fadee meelku bahi habadka adiginka dari usi shama qabo anina sidi qabo Si- shan kunga qabtaa shan kuma qaba anina sidi kunga qabo saddex kuma qaba may oo dheerta lama an hal inka dar kiinka dari ana meega aha afar adiina afar m- jinjin mihiinia jinjingana hoodhay lamaba dheeraytay haliinka oo dheerato la fadaay jinganagani haliinka meeluku magunga sheegda la fadaa adi kiinka dari hay aan haliinko lab inka dartay lama adoo oo dheertay iyo haliinko inka dartay hal oo dheerato la fadaay haddana jinjingo eena sakadhiidi ay halinkii ana koo dheer la faraayka ana kiinka dari buu saasa hay afar ad lamama oo dheerayna ad
kula hal waa xisaab waay si jaakol sheegayo ilka ilka kanaati jaakol sheegayo siyad siyad siyad siyad waay siyad lama laga iibiyo afar afar waay abwaan qabsay
هاي تعبي
abwaanka eh, may beerana shanga qabta anina sidig aba meega oo dheerta eri هاي lamama oo dheerayna ها hala inka dari hal oo dheerada may fadaana ها ilan hoodhi lamaba oo dheeraya ها jinjin leban usuna afara koy anin afara koy halinka meeluku mogon yam lafadee meel isku bahi ها هاي كنت ميش كوسيتا كجلا ay gili وشو جليلك seeka واحد gili هرانت له يا بيا may ku hadlaay su-aalasi jawaabtiye haddii oo guddiga aniiba guddi ah xaafado berjahan hamweela su-aalas jawaabtiye oo la warsaday cali koronto oo haddana ha ku faa'iidaysadu waaye se u faa'iidahaan elan hordhika jaakol isuun ku faa'iidaysadu waaye su-aalo saxda ayaa may beetaa lamid xisaab haddii marbe iyin xisaab kisii dhaban yar shalere lamid xisaab haddii marbe kisii i kisii iyin meeli oo hallaha ku jara halka meela ka dhume lamid xisaab haddii kisii kisii iyin masalan ada lami qabta ani ada sidi qabta anin hala qaba meega oo dheerta adana tarka oo tusaale ahaantii ada sidi kuma qabta anin kunshina qaba lami oo dheerta ana kuma inka dartay la- maya ada lami kooti anin lami koo jinjinga ena Se- mase jawaabta rasmiga emaybua xisaabta ada qabti sidimahayne magaaja may dhere kan ana qabi halahay magaaji may dhere kisiyo xisaab walba oo kisi ee haleenka meelaka dheer haweenweelow taltaala kuray qur-aanka waa taltaali karey quraanti ka jarta dadka badan horta war badana sheegaan laakiin quraantiada ka jarta al iyo leere
waa ku guulaysatay silay kuwa afar dhibcooda lahaan jaakolo laakiin jaakol uu ku guula f- ka fadhiya iyo walaga gurahaya ha jaakol uu ka farxasanta mayba kuwarsadayga horta mayba yaale amaame id iyo taala amaame dongla aragoo mayba inka damboyte madhowaan lijar aha amala inka damboyte mayba sheekasa xilligii amaame dongyeedaha ka gali iyo inta toog aad isticmaalay inta toogka aad isticmaalay ilaan adigeedu tayn
amaamada sadigeyay bahay sadigey wadatay meega toogka isticmaalay lama geena hagaali lama ama ama ha ka gali geekoona edayaay geekoona hagaloobkii haytay waha webi
ada ama amaana meel fadahi maalintii kinkoot ilaa hadda meel meel meel maalmo dukroog geeku horta lahagalaayay lahaweli koobleb kow geeku aan hanqaadle edayaali kow lamagi aan haqaadle kow mayisgare kow afar maa ma ada kow dhay arta an kow kiinhay walaa tiri mi arnada koob kale ka dar kow koob kale ka dar kay kow lama ka dar sida xisaabta saaso ha sida beri haysatay meega toogka isticmaalay lama kor
markaan su-aalii la warsaday muxsin qaasin qaalib jaako leh usii hajayo aan usii wadasay maykow intiisa ilaama sidigayaasi inta kale reed intaasu ka yire
waayahay cabdulaahi hee hadhawaaw natiijada tartanka ooka
إذا ما سنتين محمدين أبو أنويرو علي جاكولة محمد يريسو يو أصحابتك دمانتيو لما ذا حافظو ترتماسي توفيق بي يو ذجير آه يو نساسو كران ويرو هنوي.
وكولي بترتماينا حافظو شلي يو ذجير آه يو توفيق بي آه ترتنك مبلهان دياريي تمن iyo afar su'aalood oo markaas ku koobanayo su'aalo oo kala madax xaafadood iyo la dhadhiki من تضو سؤال وجهك كتوسس جود هان لمدة حافظات سؤالين كوريتي وكولي بالك باللعبي حافظة وذجر آه أو تضبدي سؤالات سؤالين كوريتي يولك باللعبي تضبدي سؤالات وذجر آه لويدي أوكا ما يبقوا جوابنا هل سؤال تضبدي سؤال لويدي حافظة وذجر آه ما يبقوا جوابنا هل سؤال هل كا سؤال عمر كاسن ديك ماسا لما دبعوت فايدة أهان والفائدة وكمن هلنا حافظ وذجر آه ما بقى لدينا سؤالو قلوة دي أتضو سؤالو تهاين لسؤالو ياسكو قلدان وذرت قود آه أوكي لقوين حافظ وذجر آه ما بنقداس آه لما دبعود لما داس دبعود ولقوين وذجر آه إن كستو داديها برامج كوسا كدواقي إن anshax ahaan hal dhibic iyo unku gohaasa xaafadda wadajir ee maadaama buuqjo iyo sawaxanjo eed haniindiirey oo weliba digniino badan la siiyey iyo kuwaansa qaadado waayan waliba markaas ku gotay hal dhibic lamadii dhibicood la kooyan xaafadda wadajir ee hal dhibic iyo ku goti oo weliba uu ka mayba haysadaana iyo la kooyana hal dhibic towfiiq b haddiinu innagana mayba markaas la weydiiyey yoona todoba su-aalood otumay afartii su-aalo ku koobnaayeen todobadii oo la weydiiyey maba ku jawaabeena afar su-aalood todobadii su-aalood la weydiiyey towfiiq b maba ku jawaabeena afar su-aalood oon dhika maasa siyeed dhibcood siyeed dhibcood oo afar su-aal yoo ku jawaabeen mayba ku faa'iidaysadeena xaafadda towfiiq b saddex su-aal oo wadajir ee ha hareer martay ama ha ku noogeen siyeed dhibcood haddii sida dhibcood laka dara maybaa iska kanagadaas esaas tumin iyo kow dhibcood maybaa isku qaladeena towfiiq b ou ka su-aalo deerow saddex su-aalood wadarta guud ee iyo la kooyan xaafadda towfiiq b tumin iyo kow dhibcoodo tumin iyo kow dhibcood iyo la kooyan xaafadda towfiiq b wadajir eena mayba la kooyana lama dhibcood mayna laku gooyay hal dhibic oo anshaxa barnaamijka iyo ilaalin waayeen darti oo lanku gooyey oo hal dhibic markaas natiijo ahaan uu ku yoonto unkula taban natiijada guud ee uu ka tartanka usaha ka dhammaaday mayba u seeyaa wadajir ee hal dhibic towfiiq b toban iyo kow dhibic oo weliba guule iyo martii dhinajee xaafadda towfiiq b wareegga lamaad yaa weli ku gudi jarna hamiin damba mayba tartan xiisele ku rajeene haddii ilaahay uu seera waana xaafado hamiin damba tartamow haddaba haddii una dheegahayan una ogahiyaane in iyo haddiyaar garoobaan xaafadaas waa xaafadowgaas oshal eh berdaale e iyo salaamey b berdaale e iyo salaamey b hamiin dambe tartan hanis diyaariyeen tartankaas oo wareegi lamaad iyo iska argaayaan berdaale e iyo salaamey b haddii ilaahay uu seer hamiin dambe ya ballansiiyeen
dadka stuudiya hore rajeyna intii weli nila roogan halo towfiiq hormalikin kan kalada dhan raadiyo wartaan towfiiq dareenkiin
halo raadiyo wartaan towfiiq dareenkiin
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد markan ka horeysa mayba mahadle ilaahay subxaanahu wa tacaala onin suurtageliyey intuun oo ku tartagna idaacada raadiyo warsan unoo weliban tartamaana xaafadaana tawfiiq marka lamaad mayban mahadnagaane idaacadda raadiyo warsan oo taaba suurtageliyeday intuun meelo ku tartagna iyo taabageliyaasha oo tartanka dhammaan marka saddexaad mayban amahadnagaane xaafadda wadajir oo uu ka tartan haniila bandhigtii oo niila tartantii inkasto una badini neighborlena waluna isanbadilena malayningata iyo amaano allah halo wadajir
halo radio warsan wadajir gabagabad yahe
bismillah alxamdulilah ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ارتمي بلنا إن شاء waana tawfiiq b horta run ahaantii wejigeeda dadaal dheerada hamuujiyeen kollay guul guuli lamadaan manindiisa ma lahayna guul halmeeleyra halahaysa kollay inshaada maasha allah ciidan ku faraxsan ma guuliyo qaadan way baniinlamada taa inshaada hadduu wadajir oo badiy leniinlamada ta idara kollay eed iyadaan dhawaayana raadiyo warsaana sidiinsee barnaamijkan diyaaraday aan iskaagaasiinsiiyo guddiga garab walaal eediyadan kamaasiyin maadtaaslamadantaan martiyey raadi wasalaam
waayahay eedan mahadsanyiin lamada xaafadood towfiiq b iyo wadajir ee guutaan barnaamijka inta ka gabagabayaana bahda stuudiya ay kula sugnahay taag mahadnaga weerow jecelow farsamayaqaanka barnaamijka tartanka inta badan iyan farsameeyow maxamed xuseen faliir maxamed yiriisow iyo maxamed salaad axmed oo garab walaal ku dareeran weerow jacola iyo cali korante saas oo kale mahadnaga barnaamijkan xusuusin dareersiyaay agaasimaha idaacadda hilaal sheekh shucebne dhinaga facebooka iyo farsamada kale yaa isuuna galan ku jeesidaay guutaan barnaamijka intaga gabagabayaan bahda warsan oosan lehundurma caafimaad leh